halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha ka gaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo soddon iyo kowda mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee somali v o a com
ramadaan kariim dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subaxnimo jimco ah bisha juun waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furreeyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
saacadahaasaan islumaynaa waa saacada ku dhow yacni labaatan saacadood laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka haddii la aado sida kiroone iyo owmiye iyo meelaha markii la fiirsho gobollada wakhtigan hadda aan ku jirnee juun maba dhacaysaba qorraxda
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin cali oo ku sugan dalka swiden oo ka hadlaya rabadaanta iyo wakhtiyada laga soomo qaaradda yurub qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa saamaynta ay qaraxyada iyo weerarrada kala duwani ku yeesheen nolosha bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan imaaraadka carabtoo deeq kala duwan gaarsiiya gobolka baay maraykanka iyo shiinaha oo ka wada xaajoonaya muranno hadheeyey xidhiidhka labada dal qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
nin caddaan ahaa oo loo haysta inuu dad ku laayay kiniisad taariikhiga ah oo ay ku cibaadaystaan dadka madowga ah ayaa dib loogu celiyey gobolka south carolina si halkaasi loogu maxkamadeeyo saraakiisha hay-adda f b i ee gobolka north carolina ayaa dib u celiyey dayla roof oo koobiy labaatan jir ah islamarkaana caddaan ah oo ku eedaysan dilka sagaal qof iyo dhaawaca saddex qof oo kale kuwaasoo xilligaasi ku jiray kiniisadda emmanuel african methodista ee magaalada charleston ee gobolka south carolina saraakiisha federaalka ayaa sheegay in go-aanka ay ka gaadhayaan dilka uu yahay mid nacayb ku salaysan booliska ayaa sheegay in roof uu galay kiniisadda oo uu muddo nuso saac ah ama soddon daqiiqo ah uu halkaasi fadhiyey ka hor inta uusan kicin isaga oo ku dhawaaqaya waxaan doonayaa in aan dad madow ah dilo
dagaalyahanada ururka boko haram ayaa soddon iyo siddeed qof ku dilay laba weerar ay ku qaadeen laba tuulo oo ku yaala gobolka difa ee dalka niger oo u dhow xuduudka uu dalkaasi la wadaaga dalka nigeria weerarkan ayaa kii ugu dambeeyey dagaalyanada ururka boko haram ay geystaan oo ay ka geystaan dalalka deriska la ah dalka nigeria ee ku biiray dagaalka lagula jiro ururka boko haram bilowgii toddobaadkan ayay saraakiisha dalka jaad ay ururka boko haram ku eedeeyeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ay ku dhinteen soddon iyo saddex qof oo ka dhacay magaalada caasimada ee dalka jaad dalka jaad nijer cameroon ayaa bilowgii sanadkan ciidamo ku daadgurayay xuduudada ay la wadaagaan dalka nigeria kuwaasoo sidoo kale gudaha u galay dalkaasi si ay ula dagaalamaan ururka boko haram golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si weyn ama si adag u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka yeman maalinimadii arbacada halkaas oo lagu dilay ilaa koob iyo soddon qof islamarkaana lagu dhaawacay labaatan qof oo kale saacado uun ka hor intii aanay bilaabmin bisha barakaysan ee ramadaanta saddex masaajid oo ku yaala magaalada sanca ayaa ka mid ahaa bartilmaameedyo afar ahaa oo la weeraray golaha ammaanka ayaa sheegay in ficil kastoo argagixiso inuu yahay dembi aan lahayn wax marmarsinyo ah wixii doonaba hasababeene waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu ku baaqay in cadaaladda la hor keeno cid kasta oo abaabushay ama maalgelisay weeraradaas ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo lagu fuliyey afar gaadhi oo laga buuxiyey walxaha qarxa baadariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis ayaa shalay ugu baaqay caalamku inay la dagaalamaan waxyaabaha sababa in caalamku uu sii kulado taasuu sheegay inay horseedi karto in dhulka waxye la soo gaadho bob francis ayaa soo saaray warqad taasuu ku taageeray cadaymahay soo saareen saynisyahanada muujinaysa in cimilada adduunku isbeddel ku yimid taasoo ay sababeen waxyaabaha uu aadamahu sameeyo madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay isagu soo dhoweeyey warqaddu soo saaray bob francis isagoo sheegay inuu aad ula dhacsan yahay go-aankaasi ee arrinta uu bannaanka soo dhigay isagoo intaasi ku daray in mas-uuliyiinta dowladdu ay arrintaasi go-aan wanaagsan ka qaadan doonaan
ramadaan kariim dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa subaxnimo jimco ah bisha juunna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka sidoo kalena waa labada bisha ramadaan ee dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee galabta aad ku dhegaysan doontaan dood ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaanta iyo weliba sida looga soomay dalalka kala duwan ee dadka muslimka ahi joogaan qaarkood ayaa ku sooma dalal aan cadceedu ka dhicin halka qaar kalena ay ku soomayaan dalal cimiladoodu kulushahay haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan idin maqashiinaynaa oo aan qayb ka mid a ayaan idin maqashiinaynaa oo aan ku bedelayno barnaamijkii amuuraha islaamka oo saaka oo kale aad dhegaysan jirteen maxamed cabdi sandheere ayaa qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed oo dalal kala duwan ku sugan dood u qabtay ku saabsan barnaamijka faaqidaada toddobaadka islamarkaana ay arrimaha ramadaanta kaga hadlayaan waxaana ugu horreyn hadalka bilaabaya sheekh maxamed cabdi daahir oo ku nool dalka ingiriiska oo sharxaya sida ay u soomayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka britain
ramadaankan hadda aan soomayo waxaan waddankan joogay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii waktigii anigu aan imid ramadaanku may buu ahaa may ayuu gelayay scotlandna waan joogay oo tobanka ayaanu afuri jiray labada iyo rubucna salaada subax baanu tukan jiray oo waxaanu aada isugu dhoweyn qoladan scandinavianka oo hadda sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiudiin celi uu ka hadli doono insha allahu tacaala hadda oo aan kula hadlahayo waxaanu afuraynaa anagu sagaalka iyo toddobiyo soddon midhidh marka ay tahay maqribka sida aan ka warqabo waanu ka hor xoogaa baanu ka horeynaa qolyahan scandinavia siduu ii sheegi doono waxaanan suxuuranay xalayto labadii iyo waxaanu joojinay labadii iyo waxay wuxuu dhashay muxuu ahaa fajrigu labadii iyo laba iyo konton minute marka saasuu marka waktigu u dheer yahay laakiin mar haddii habeen iyo maalin ay jiraan waxa weeyaan waa dadku waa soomaan si wanaagsan bay u soomaan waxaana intii anigu hadda kaadif aan joogay oo laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii ilaa haddeer aan ku arkahayay in dadku ku tartamaya in masaaj masjidka lagu wada afuro ragga oo dhan gaar ahaan dumarkana qaar baa yimaada si wanaagsan baa loo afuraa oo si wanaagsan baa loo casheeyaa meel kalena kama soo gashay iyagaa iska ururiya alxamdulilaahi waan gartay qodobkaa isagoo faahfaahsan baan u iman doonaa aan u tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiudiin celi sidii sheekh maxamed cabdi daahir uu sheegay saacadada dheer baa laga sheegaa hadalkaas waxaa la sheegaa in gobollo ka mid a sweden ayna cadceeduba maaragtay ka dhicin oo iftiin tahay markaa bal haddaad sawir naga siisid sida ay noloshu tahay gaar ahaan xilliga rabadaanta bismillah alxamdulilah marka waxaa weeye haddii aan ku hormaro sweden waa weynta juqraafi ahaan wadamada yurub ugu weyn oo ugu dheer bay ka mid tahay waxaa laga yaabaa sweden hadda aan kaala hadlayo waa gothenburg gothenburg haddii aan soo qaato saacadaha imsaaga asu dhaco saakay hadda oo ramadaan maanta waxaan imsaagnay labadii iyo labaatan caawa wuxuu afarku ku beegan yahay tobanka iyo toban iyo sideed markay tahay ayuu ku beegan yahay horta waa sidaa saacadahaasaan islumaynaa waa mu saacda ku dhow yacni labaatan saacadood laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka haddii la aado sida kiroone iyo owmiye iyo meelaha markii la fiirsho gobolada waktigan hadda aan ku jirnee june maba dhacaysaba qoraxda marka waxaa weeye waxyaalaha la yaabka lahay kamid tahay oo aan theorical uhaysanay markaan bilaada saxaraha ka hooseeya aan joognay ee ilaahay qur-aankiisa aan ku arkaynay yuliju leyla cala annahaar wayuliju nahaara cala alleyl ayadoo practicalaan u imaana waan gartay aan u tago khadka telefoonka magaalada rayaad dalka sacuudiga waxaa ku jira cabditawaab sheekh axmed oo qoray dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha islaamka cabditawaab waxaad joogtaa magaalada rayaad sidaan xusay waana dhulkii barakaysnaa ee sacuudi carabiya ee labada xaram ay ku yaaleen waa waa dhul kulul gaar ahaan xilliga xagaaga xilligan aanu ku jirno oo kale marka bal waxaad iiga warantaa dadka sacuudiga ku nool iyo dad kaleo laga yaabo in meelaha adduunyada kale idinka yimaadaan oo ay sacuudiga bishaas ramadaan ku qaataan sida ay noloshoodu tahay iyo tasiilaadka ay helaan dadka ku nool meeshaasi maadaama dhulku yahay dhul aada u kululoo sida caadiga bini aadamka ayna xamili karin haddayna helaynin waxyaabo kale u fududeeya bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahuma wasalam wbaaraka calaa sayidina maxamed waa wadan barakaysan waa wadan dowladda ka jirta iyo culummada iyo muslimiinta guud ahaanba maadaama uu yahay ramadaanku rukni kamid a arkaanta islaamka oo uu yahay ruknigii afraad aad iyo aad looga qadariyo nolosha guud ahaan dadka ku nool way way isbedelaysaa iyada oo aan bisha la gaadhin waxaad arkaysaa laamiyada iyo meel kastood marto waxaa ku qoran boodhadh bisha lagu soo dhaweynayo shirikaadka iyo meelaha waaweyn ee subermarketyada waxaa laga sameynayaa dhimis ku saabsan qiimaha waxyaalaha la adeegsada xagga cuntada gaar ahaan oo qiimo yacni dhimid weyn ayaa lagu sameeyaa guud ahaanna waddanka oo dhan hadday tahay shaqooyinka dowladda ama hadday tahay shaqooyinka gaarka loo leeyahayna jadwalkeeda wuu isbedelayaa ama ha ahaato saacadaha la shaqeeyo ama ha ahaato shaqada waktiga ay bilaabanayso waddankan sida caadada ah waxaa laga shaqeeyaa sideedda subaxnimo dowladda shaqadeeda waa sideed saacadood inta badan dadka bareefadka ka shaqeeyana toban saac iyo wax lamid ayay shaqeeyaan marka guud ahaan waa lasoo gaabiyaa oo laba saac ayaa laga dhimaa
codkaas ugu dambeeyey wuxuu ahaa sheekh cabditawaab sheekh axmed oo ku sugan dalka sacuudiga dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in barnaamijkan oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacaddayada galabnimo iyo idaacadda fiidnimo halkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a weerarada ismidaamiinta qaraxyada iyo toogashooyinka ayaa ka mid ah arrimaha sida weyn saameynta ugu yeeshay bulshada ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalka haddaba wariyaha v o a ee magaalada beledweyne gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya sida ay nolosha magaaladaasi u taabteen qaraxyada kala duwan ee lala bartilmaamaysto mas-uuliyiinta iyo shacabka halkaasi ku nool bashiir dhoorre waa guddoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada beledweyne waxa uu ka waramayaa khasaaraha qaraxyadii dhacay iyo saameyntii ay ku reebeen niyad ahaan dadka beledweyne marka horete taariikhda qaraxyadii ka dhacay degmada beledweyne midkii ugu horeeyey wuxuu dhacay labada kun iyo sagaalkii bishii sideed iyo tobankii bishii juun oo ay toddobaatan iyo saddexda oday ay ka mid ahaayeen wasiirkeenii horeeto maaragtay amniga cumar xaashi allah yarxam araaximiin safiirkeenii hore odayaal dhaqan oo qaali ah saraakiil iyo dad fara badan oo wanaagsan oo dadkii maaragtay foolhoraadka ahay dadka ay ku dhinteen qaraxaas waxaa noo xigay mid kaleeto asigana ka dhacay labada kun iyo labaiyo tobankii xarunta gobolka iyadana ay dad ay ku dhinteen waxaa inoogu xigay taariikh ahaan kii dhacay sagaal iyo tobankii maaragtay sebtembar labada kun iyo saddex iyo tobankii isla bishaas oo ka dhacay maaragtay afaafta horeta ee maamulka gobolka oo ay ku dhinteen dad soddon iyo xoogaa gaarayo saldhigga booliiska oo asna bil kadib dhacay oo ahaa sagaal iyo tobankii oktoobar isagana dhacay isagana dad badan oo rayid ah iyo ciidamo booliis ay maaragtay lagu gumaaday oo qarax uu ka dhacay qaraxu marka taariikh ahaan hiiraan intaas isku gegeyn waxay noqonaysaa ilaa iyo boqol iyo konton qofood intii ku dhimatay dhaawacuna uu kor u dhaafayo ilaa iyo lixdan qafood saameynta marka uu yeelan kara markaan usoo noqono kow saameynta uu yeelanayo argagaxa dadka ku dhacaya iyo cabsida waxaa kaloo ka sii daran markii naftii la arko go-da iyo dhimashada iyo dhaawaca yacni cabsida dadka ay ku reebtay iyo isku socodkii ganacsiga iyo maaragtay dhaqaalihii kobcayo wixii o dhan hoos u noqonayaan waxaa kalootoo jiro moralka maarata xataa iyo niyada dadka oo hoos u dhacayso waxaan isleenahay waa laga soo kabanaya laakiin been ma sheegi karno waa reebtay saameyn aad iyo aad ah waa reebtay intaas qaraxoo isdaba dhacay nabadoon faarax cabdi waare waxa uu joogay qaraxii hoteelka madiina waxa uu ka waramayaa waxyaabihii uu maalintaa arkay
waa isxusiisinaynaa wixii ka nool dadkii ka haray meeshaan maalintii joogay dadkii ama ku dhaawacmay ama ku dhintana kuma jirin laakiin goobjoogaan ahay dadkii maalintaa goobjoog ahayn waxaan u malaynaya in xataa nafsadooda ay waxgaareen oo hadda si caadiya aynu uga hadli karin arrintaas ta kale waxa waaye maantay waxaan u dhisaynaa dhagax taallaa loo dhisaa taalladaas geeda ma aha baca ma aha laamiyeeri maaha walax kun sano iyo ka badan gaaraawa saadiq cumar sabriye waxa uu ka mid yahay saraakiisha booliska beledweyne waxa uu tilmaamay in qof ahaan ay saameyn ku yeelatay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne
meeshaan dhacdo xun baa ka dhacday hotel madiino habeenka khamiisaadna aniga ayaa bamle ugu dhiftay riboorkii anoo saldhigga ku bixinaayo toddobaatan iyo saddex qofood ayaa ku dhimatay arrintaas reer hiiraan waa ka guuxeen waana ka guceen raggii sameeyeyne hadda kolley ninna way la qurxan tahay ninna way la xun tahay aad bay noola kulushahay kamana hari doono ciddii falkaas samaysay haddaba qaraxyadii isnidaaminta ee beledweyne ka dhacay maamul dowladeed saraakiil ciidan iyo dadka shacabka wax miyay ka barteen waa kan taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan korneel tawane axmed maxamed ummadda hiriira markay dhibaatada ku dhacdo oo indhihii laga riday oo mas-uuliyiintii laga laayey oo saraakiishii laga laayay gacnahan bayna laaba rag baa ka dhiidhiyey dagaal u tafaxeeytay goosay inay aynan mataqaanaa ummadda hiriiraan indhaha sidii loo tiray aynan u indhabeelin halganka waa lagu guulaystay mana ka hari doono inta ay kuwii sheegtay dhibaatadaas iyo kuwii sameeyey midna uu adduunka du- guudkiisa saaran yahay ama ummad- waddanka soomaalida uu joogo ama gobolka oo hiiraan uu joogo dagaalka waa wadi doonaa tan iyo labadii kun iyo lixda ilaa toddoba qarax oo isnidaamin ah ayaa waxay ka kala dhaceen gobolada hiiraan iyo galgaduud afar ka mid ah waxay ka dhaceen magaalada baladweyne hal qaraxna waxa uu ka dhacay degmada buulo burte laba qaraxna waxay ka kala dhaceen magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah markaasi idinka imanaysa magaalada washington mar kale rabadaan wanaagsan meel kastoo aad ku sugan tihiin dowladda imaaraadka carabta ayaa mashaariic kala duwan oo isbitaalka iyo iskuullada ah ka hirgelinaysa magaalada baydhabo ee gobolka bay iyadoo maamulka maamul goboleedka koonfur galbeed ay markaasi gacan ka siinayso sidii arrimahaasi loo dhaqangelin lahaa wariyaha v o a ee mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada baydhabo
mashaariicda horumarineed oo ay dowladda imaaraadka ka hirgelisay magaalada baydhabo waxaa ka mid ah dhismooyin iskuullo ay dhigan karaan ilaa laba kun oo arday cisbitaal ceelbiyood iyo xarun maamulka gobolka uu ku shaqaynayo munaasabadda lagu furayay mashaariicda ay hirgelisay dowladda imaaraadka waxaa ka qaybgalay qeybaha bulshada maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo wasiiro maamulka koonfur galbeed ka tirsan cumar shariif cumar dhegey oo ka mid ah mas-uuliyiinta imaaraadka ay usoo xilsaartay fulinta mashaariicda horumarineed ayaa sharaxay waxa uu ka kooban yahay mashaariicda ay hirgeliyeen Personalmente con alguien la pescola si me reactan porque nada era un tiempo que tenía por mí y ona se trae eh gilbo iyo wiilash ee marka mashruuc kuma tahay ceelkan oo baalanaysi ma reactan oo ceelkiga eh marka kuma tahay ceelkiga ilaashani karay ee isbitaal iyo dawin oo jiif iyo bukaan socod iyo bukaan jiif leh مشروع مثلا كنت هاي هنا حرم وما ممكن شقي مشروع مثلا كنت هاي من الحرم اما سالي بول ستيشن هي كنت هاي وما شاء الله مشروع يدي دوين هاي وحتى انجرنا وميرين كوهيدي ودولة الامارات عرفت مشروع نوم عملية سوق المركة تاسين الهي ما هدسو مركة هدي انتاسو مشروع وانتاسو كارشة كبات من سوبي وما كم
dadka ka qaybgalay munaasabadda ayaa sheegay mashaariicda ay fulisay imaaraadka inay yihiin kuwa ay ka faa'iidaysan karaan shacabka magaalada baydhabo ayna soo celin karto rajadii laga qabay adeegyada bulshada in la nooleeyo gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano l f c oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ka maamul ahaan mashaariic kasta oo lagu horumarinayo bulshada gobolka baay ku dhaqan wuxuu kaloo xusay gudoomiyaha dadka ku dhaqan gobolka baay inay ka daaleen colaad abaaro iyo siyaasado iska soo horjeeda balse haatan ay u baahan yihiin in laga hormariyo adeegyada bulshada
rol noocaas jiran afrikana walaal ero complementary walbadan oo istaabow caafimaad walbarasho biyo maamul walbadan oo istaabow saldhigii ama meelakaay nidaamkii iyo kala dambeyntii laga ilaaliyaay marka mashruuc intaas meelakaay baahadiis oo macnaadi way ka tusaase inida afrikaan un baahani noocaas oo kale intay helaan walbadan oo istaabow laakiin sidoo shilay soo kala keendis meel nidaamka la ka ilaaliyay kala dambeyntii iyo booliiska boge meel doonsanta caafimaadkii doonsiiye meeligi xarumogi dowliga doonsiiye marka halkaas meel shireedaya oo la suuradayay walmaxborgaas laakiin mashruuca kan qaabka linteedi oo iskaawooshii laga soo geli iyo haddana dadka ku shaqeeyay sidaasay kamartagaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
ramadaan kariim dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a saraakiisha maraykanka iyo shiinaha ayaa sheegay in ay xoogga saari doonaan fursadda iyo caqabadaha ay labada dal wadaagaan in looga wada hadli doono shirka toddobaadka soo socda la qaban doono ee sannadlaha ah kaasoo looga hadli doono istaraatiijiyadda iyo dhaqaalaha wariyaha v o a babdom kunis ayaa warbixintan soo dirtay cabdiraxmaan xuseen furre ayaa inoo soo jeedinaya
inta lagu jira shirkan oo socon doono muddo saddex maalmood oo ka dhici doona magaalada washington ayaa diblomaasiyiinta sarsare ee maraykanku ay walaac ka muujiyeen diiwaanka dhanka xuquuqul insaanka ee dalka shiinaha iyadoo maraykanku uu shiinaha ku eedeeyey weerar dhanka saybarka ah iyo mashruuca muranku ka taagan yahay ee xukuumadda beijin ay ku doonayso inay taag ka dhisto badda koonfurta shiinaha sanadkii hore kulankii shirka istaraatiijiyada ka dhacay magaalada beijin ee caasimadda dalka shiinaha ay diblomaasiyiinta sarsare ee maraykanku ay ka qayb galeen ayuu madaxweynaha dalka shiinaha shin jinping sheegay in marka dhibaato la wajaho ay muhiim tahay in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa bedelkii la raadin lahaa wax cabsile saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in labada wadanba ay xoogga saari doonaan waxyaabaha walaaca ka jira ee labada dal ay wadaagaan sida isbedelka cimilada iyo hubka nukleerka ee dalalka iiraan iyo waqooyiga kooriya laakiin kaaliyaha wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka u qaabilsan arrimaha qaaradda aasiya iyo basifika daniel russell ayaa sheegay in sidoo kale uu jiri doono wadahadal ku saabsan diiwaanka dhanka xuquuqul insaanka ee dalka shiinaha
space for civil society to operate in China, the obstructions that you, journalists, face
xanibaad lagu sameeya dhaqdhaqaaqa ururada bulshada shiinaha dhibaatooyinka ay soo wajahaan suxufiyiinta ka shaqeeya shiinaha ayaa dhibaato weyn ku ah sharciga hay-adaha madaxa bannaan sharciga qabyo qoraalka ah ayaa ah mid walaac weyn ay markiiba ka soo saareen mucaaradku shiki kama qabo in arrimahaasi ay yihiin kuwa meesha la keeni doono shiinaha ayaa dhismo taag ah ka wada jasiirad ku taala badda koonfurta dalkaasi oo uu muran ka dhashay taasoo sidoo kale maraykanku walaac ka muujiyey What we're looking for is a South China Sea in which the smallest fishing boat waxa aanu ka raadinayno badda koonfurta shiinaha ayaa wax yar oo ah markab ka yimaada filibiin fietnam ama maleysiya oo leh awooda ugu gudbo biyaha caalamiga ah isagoo leh kalsoonida ah in sidaa maraakiibta dagaalka ee waaweyn ee maraykanku halkaasi si waafiya ku mari karaan dalalka ku yaala gobolkaasi ayaa ka warsugaya haddii uu maraykanku ayido waxa ay ugu yeereen dhaqanka shiinaha ee badda koonfurta dalkaasi sida ay sheegayso alison kafman oo ah khabiir u kuurgala arrimaha aasiya oo ka hor hadashay guddiga arrintan qaabilsan waxaan u janjeeraa inaan u fikira in maraykanku uusan waxba ka qaban haddii shiinuhu uu sii wado sheegashadiisa qaadatay xilliga dheer maraykankuna uu sii wado xiriirka ula leeyahay waddamada gobolkaas ku yaala ayaa waxay dhihi doonaan wuxuu sheegayay daacadka ma aha inta lagu jira shirka wadahadallada istaraatiijiyada ayaa saraakiisha maraykanku ay ka hadli doonaan weerar dhanka saybarka ah oo bilowgii bishan lagu qaaday shirkadaha maraykanka ee kaydiya xogta shakhsiyaadka oo gaaraya malaayiin iyadoo weerarkaasi lagu tuunsan yahay shiinaha waxay ila tahay intani ay ka mid tahay arrimaha mahadda badan ee xiriirka maraykanka iyo shiinaha buni ayaa sheegaysa in maraykanka iyo shiinuhu aysan wax horumara ka gaarin arrimaha dhex yaalla walow arrimahani ay sidoo kale ka hadleen mas-uuliyiinta sarsare ee ka socda xukuumadaha beijin iyo washington
warbixintii wariyaha v o a bamdomkins waxaa inoo soo koobayey wariyaha cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudiyaha ilaa jooga
waa tahay mar kale subax wanaagsan rabadaan kariim xishadda u dhexaysa ruushka iyo isbahaysiga nato ayaa isku beddelaysa mid goboleed maraykanka ayaa qorsheynaya inuu hub dheeraada u diro dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga nato ee balk iyo bariga yurub halka madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo uu ballan qaaday inuu xoogeynayo gantaalada xambaarsan hubka nukleerka ee dalkiisa wariyaha v o a charles maint ayaa warbixintan ka soo diray magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa ballanqaad sameeyey toddobaadkan isaga oo daah furayay gantaallo cusub madaxweyne putin oo hadal u jeediyey marti kala duwan ayaa sheegay in ruushku uu soo saarayo ilaa afartan gantaal oo cusub oo ah nooca balaastigada ee isaga kala gudba qaaradaha islamarkaana awood u leh inay dhaafaan xataa gantaalada casriga ah ee loogu talagalay inay gantaalada kale difaacaan maraykanka ayaa soo jeediyey inuu hub culus geeyo dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin waddamada bariga yurub iyo dalalka la isku yidhaahdo baltikis sarkaal u hadlay maraykanka ayaa sheegay inay uga jeedaan tallaabadan in ay hubiyaan in dalalka ku jira isbahaysiga nato in ay ka nabad qabaan daandaansiga ruushka islamarkaana ay jawaab u tahay tallaabadii ruushka kula wareegay gobolka kremiya iyo taageerada uu siiyo kooxaha mucaaradka ah sarkaal sare oo u hadlay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ugu yeedhay tallaabada ay nato hubka ku dhigayso dalalka bariga yurub in ay tahay tallaabadii ugu adkayd ee daandaansiga ah ee maraykanka iyo nato ay sameeyaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa hase ahaatee nato ayaa ku eedaynaysa xukuumadda moscow inay kordhinayso hubkeeda nukliyeerka si ka badan sidii qorshaysnayd waxaan u malaynaynaa in meesha ay dhibaatadu ka imanayso ay qoto dheer tahay islamarkaana ay dib ugu noqonayso sannadihii sagaashamaadkii sidaasi waxaa le naadiya arbatova oo madax u ah machad lagu magacaabo world economy of european political studies waxayna sheegaysaa in sannado badan oo ismaandhaaf uu jiray in ay xilligan abuurayso in naata iyo ruushku ay meel adag iska taagaan xiisadda ka jirta dalka ukrain ruushku wuxuu isu arkaa inaan laga qaybgelin doorkii uu ku lahaa arrimaha ammaanka ee yuro atlantic haddii aad eegto isbahaysiga nato iyo midowda yurub wax door ah ma siiyaan ruushka laakiin la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweyne putin yuri ushakof ayaa ku adkaystay in ruushku aanu la ciyaari doonin waddamada reer galbeedka dhinaca tartanka hubka isaga oo taas ku xidhay in ay walaac ku abuuri karto xaaladda dhaqaale ee dalkiisa waa tahay warbixintaasi waxaa noo soo koobiyey ismaaciil xuseen farjar oo markaasi stuudiyaha igu weheliya waxaana soo diray wariyaha v o a charles mains haatana kaalimaha suganta oo markaasi qhasiidooyinka dhanka nebi ammaanka ah
codkaas faadimo qaasim wuxuu gabagabo yahay idaacaddaiyadii subaxnimo idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil iyo cabdiraxmaan xuseen furre tan iyo intayn idaacadda galabnimo ka kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasio kulanti dambe oo xiise leh ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.